barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo caashe ibraahim caashe cuud
degeystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaad ku maqli doontaan jimcadii horaantaneed jubba jiiradeed anoo marool jiija ah i joogis waak jeesti waak jiiti maku jeestayno maku maku maku maku maku maku maku maku jeestayno
waa fannaanka cabdi maaxi muuye oo marti ku ah barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo caaweeya caweyska washington fanaanka cabdi maaxi muuniye oo intiinnii la socotay toddobaadkii hore barnaamijkan caweyska washington aad ku maqasheen qayb yar oo xusuusin ahayd ayaa caawa marti ku ah barnaamijkan caweyska washington cabdi maaxi muuye waxa uu qaadaa heeso wax badan ka duwan sida badi heesaha kale ee soomaalida loo qaado kuwiisu waxa ay u dhawaq iyo qaabba dhow yihiin heesaha reer galbeedka gaar ahaan kuwa raabka loo yaqaano ee erayadii oo soo mutaxan muusiga lagu laray maaxi kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a aad iyo aad maasanta caashud kaaga mahadnaqaayasi sababta banahaso soo dhawaada haye horta waxaan umalaynayaa horta waa markii ugu horreysaan umalaynayaa ee v o a du ay ku wareysato waa markii ugu horreysa waayo aan wareysi la iga qaadaba sidaada guudba qalad gala xoogaa fartamo gala garabaa laga qabto qaato qaata ku moodeena dhan wari
cabdi baaxi mar kale kusoo dhawo barnaamijka caweyska waxaan filayaa dhegeystayaasha barnaamijkan iyo guud ahaan idaacadda v o ad oo kolley marka ay magacaaga maqlaan markiiba waxaa kusoo dhacaysa qooto qooto oo nin loo sheegaayo ma aha dad loo sheegaayo maaha cabdi maaxi iyo qofka uu yahay bal dhegeystayaasha haddaad isbarto marka ugu horreysa qofka aad tahay wallaahi aad baa maasan darta cashcud ku salaamaya adigii shaqaalaha v o kulli waana salaamaya ummadda soomaaliyeed meel bay joogto aniga magacayga waxaa waye cabdi maaxi muuye yaa la yidhahdaa magacayga koley intaasaan mnaha soomaalida soomaalida soomaalida inta badan naaneysay leedahay naaneys ma leedahay aniga waxaa lagu yeraa muunye muunye laygu wacaa maga magac awowge laygu wacaa naaneys kalima leh isagaa naaneys ku ah waa tahay cabdi maax mar kale soo dhawow dhegaystayaal badan waxaa laga yaabaa iyagoo markii hore heeso heeso unique sidaan u idhahdo maaqaan heeso gooni ah oo si gaara aad u duubtay iyagoo markii horeba kugu yiqiinaad haddana markaad muddo aamusan tahayba heese kalaad soo tuurtaa oo bulshada aad saameyn ugu yeesha bal marka hore haddaan ku bilaabo heesta hadda dhegaha dadka haysata ee qooto qooto intaanan intaan intaanan bac madow iyo jiija iyo intaanan kuwaasoo dhan u gelin bal heesta qooto qooto iyo waxa ay ku timid marka ugu horreysa
heesta qooto qooto manaha haddaan kaaga sheekeeya heesta qooto waxay ku timid abaayo saaad ogsoon tahay ma dadku ogsoon yihiinba soomaalida warta waxay ka daashay umalaynayaa been been badan ee dagaalka waxaa ka dara beenta marka ana qurba qurba joogaan ahay muddo badan aan qurbaha joogay waxa wadanka ka dhacayna waa la socdaa sida qurbaha loogu magan waa arkay marka wixii yaa marka intaan ku sameeyey talaalin aan inaan isku dayayna wax ka idhaahdo oo dadkana inta ogna way ogtahay intaan ogeyn aan ka qayb geliyo si ay u fahmaan noloshaan beenta oo baryahan dambe ay dadku ay ka daaleen inaan aan ku cabiro hees saas ay uqasabta inaan ku sameeyo waa tahay marka muddo intee leegaad horta qurbaha joogta aniga kolley waxaan xusuustaa anigoo xamar jooga sanadkii laba kun albun adigu aad duubta halkaas iigu yimid waxaan malaynaha albunkii bacmadow inuu yahay ka horna malaha qurbaha waad joogtay goormaad goormaad qurbaha timid wuxuu ahaa bacmadow akaas laba kunye bacmadow ahaa qurbaha goormaad timid qurbaha mar hore sagaashankii abaa ninety sagaashankii amaadiro waa muddo dheer marka holland dignaa marka waxaan ku sameeyey heestii ugu horreysay waxaa heest heest jiija la jiija nineteen ninety nine kaa sameeyey taasaa kuugu horreysaba taas albunkaas ugu horreeya laakiin ka hor mahaysi jirtay albumkaas jiija ka hor ha ha ha ciyaalka xafadaa iska nasiga markaas qubiqaa iska sigay hay hay qotaqota ku nooleed
horta iska marka waa kasoo waa kasoo gudbay laakiin waxba buu marka xawaa khibrada khibrada haystaan buu marka laakiin dikor laakiin qubiqaa iska wada ciyaalka xafadaa iska iska W- waa gartay marka qotaqota usoo noqonaynaa mar kale qudheeda Een, bal heestan jiija waa hees Ah.
aad caan u ah dad badan ay aad u jecel yihiin ka sokow erayada aad moodo inay runta taabanayaan marka laga soo tago haddana qaabkay u duuban tahay ayay dad badan een, wax iska weydiiyaan bal sheekadeeda taarun haa sax heeska jiijo anaa sameeyey madaheeda waxaa ii duubay inuu layihahdo musician ah oo layihahdo axmed sayid xaaji dheere oo ku magacdheer george hadalka jiija ku jirto heesta waa hees raabay ahayd waxay ahayd heestii ugu horreysay oo dhan ah oo am- saanfilay oo soomaaliya oo raab ah qofkii ugu horreeyay qaadina ahaan jeclaha waqtigaas marka heeska jiijo marka xagee xagee ka tusaale qaadanaysa mise adiga isaga kaa soo dhacda inaad qaabkaas wax u samaysid oo qaab gaara oo dadka aad kusoo jiidatid ma maad uga dan lahayd mise waa iska meel- waa iska waa imagination jaceyl iska saadaale macnaha qisa noocaas oo dhacday aan ka koobiyey marka aan hees ka dhigay gabar jijal oo oo reerkoodu qani xaga iska lahayo baabuur soomaaliya jiilkooda tiyo waxaasan ka sameeyey hees marka saasay u dhacaysaa heestaasna hay marka meeshaad leedahay waa ka jeestay waa ka jiitay ma ku jeestayn no halkaad leedahay ma adaa wax ku jeestay Ah.
mise ayadaa kugu jeestaysa gabadha gaarigay kala jiidan wadatay ciddooda ay lacagta leeyihiin
way gabadha waxaa horeysa horta ayadaa igu horeysa jeesada hay marka keydaa marka markii dambe anaa ku xigay oo- oo jeestaanka aarsada camal anaa hay labadaba heesta laakiin markii dambena meel dhexaan sugu imaanay marka markii da- markii dambe meel dhexaan sugu imaanay tusaale oo kale gabadha maxay ku leedahay gabarta waxay leedahay habeeri dheer hanaan badan oo waan kugu haweynahay hadii hadigadi jacaylka hadiidiisa hoo iga hooy ay leedahay haye marka imaada waxay leedahay aboo iga daawaya awdaaraha manaha awdaara waa taqaana waa jaceyl manaha ciyaalka xaafadda anagaa u baxsanay ama saar camal
ha haye eh, iga daawaya awdaaraha bay leedahay markaasa markaasa markay inta iga daawaya awdaaraha markaasaa meel dhaxa sugu manaale jiija jab isiiha iga tegin jiija kamajeesa karabeella jiija ana waa ku jeclaada jiija joog jaliilaa ku siiyi jiija laakiin xaggay Ya.
marka xaggay marka heesta kasoo galaysaa waa ka jeestay waa ka jiitay ma ku jeestayninoo xaggay kasoo galaysaa maya qof saacad qof iyo saacadkayga ugu sheekeynaya oo saalo kale saacadii horeysa camal qofaa telefoon iisoo diray soo wacay dhahay nin qofta iga horan saasi ku bilaabanaysaa mugta bilawgeeda hay wiil saacadkaa soo wacay artiga esigaa ku soo wacay jiija war juusta naga sii kartaa uu leeyahay markaas aan waxaan leeyahay saasi ku bilaabanaya qofkii ugu she- ugu sheekeynaya marka se wax dhacan wow
hoodi hodeen aysan waa ku soo wacee jeeja warjuusta ma iga siin kartaa
abtiga hilib aliisiyaa dhehe maxaa la kale madhaahdido jimcadii horaantale jubba jiiradeed anoo marooya i joojisi waa kajesti waa kajiiti muku jestaynu
jimcadii horaantaney jubba jiiradeed anoo marooy jiija ay joogisi waaka jeesti waaka jiiti muku jeestayno maku maku maku maku maku maku jeestayno jimcadii horaantane jubba jiiradeed anoo marooy jiija ay joogisi waaka jeesti waaka jiiti muku jeestayno maku maku maku maku maku maku maku maku jeestayno si si si si sintaa si si si si sintaa mar labaad aan ku arki kawaanka iidow ay kaltuumo kabsa ii kaamunus qadarti siteeda aan ku arki iidow saaran hadal waxay giblawday ma ku daanwa darajeey waxaan dhahay jiija jabisi ha iiga tagi jiija jojaliil aan ku sii jiija anna waa ku jeclaani jiija kaama jeesa ka rabelo jiija sii sintaa sii sintaa sii sii sii sintaa Thank you.
sii sintaa Hadiyadii jecel
jiiba weeka cakawe walaaliy waa ka hela warkayga aylawe waxay yiribtaan samey lahaa xishood badneed xeebta xamar aan ku gey lahaa xudbi jabta xeeri jabta ku soo cayaar silaa kukuun caddee bareen ku soo ubowg ubowtilaa nacash waalistaabsalaa nin iroobkiisa waa maalin maalma waxaa ka mida tarowa saacay tahay bandhiga reebiyo ku jir iskool galabley aan ahay mama sharaf badneey umama khaaliyey hindu habartey uma bajiya iibisbaas iibislays hoy qabeys koolka haka dahnigu hays jiija oo jiib korka feedan wada toosta wada gabsoo tabsati ciyaalka xaafada kuuraaya iridda ay soo kubaysi hodi hodi ay tiri mama miinka cogsati ma ku raacay gaarkiyaa tiri jiibta aan ku boodi jiija waa bartiis lamada buunda buurkarood ciyaalka degana koowa istagaa koo fariisahaa koowaa kagi jamal camal jiija ay ka yaabeen waxay dhaheen jiija jab isii ha iiga tegi jiija jiibta leena saar abaay jiija joohorna nagee ogaa jiija jooja mininkiisna somasii jiija waa gartay waxaan rabaa marka een, heesahaaga way badan yihiin tusaale oo kale een, heesta aad leedahay dheelaa dhex ii joogta iyadana ma isla albumkay ku jirtay Ha.
bacmadow taas waxay ahayd bacmadoo way ahayd Eh, bacmadoo way ahayd runtii aad bu fiican oo iska inkastoo aan saas muusiga ugu sii qanacsanaa laakiin oo soo waxay ahayd bacmadow adag bacmadoo ku jirta heestaas marka marka bacmadow een, soomaali badan ayaa bacmadow een, cabdibaaxi een, gaar ahaan soomaalida qurbaha joogta bacmadow marka la yidhaahdo een, kolleyba sheekaa u sawiranta ma sheekadaas ee, dadka Mhm.
soomaalida u sawireed baa laga sameeyey mis mid ku gaar adiga dhaliftaba bacmadow horta heesta bacmadowlan ku warramo ayadan anaa ugu horreeyay hees bacmadow layidhaahdo ereyga bacmadowda hees ka hees ka sameeyay anaa ugu horreeyay ayadana haye two thousandkay ahayd waxaan ka sameeyey em, qiso cajiib ah oo dhacday oo true history ah oday Ay.
manaha soomaaliya oo dowlad ku jiray oo nin manaha ma- inaa magacaabo ma rabee oo oo iska dhaqnaayo oo reer lahaa oo markaal ka yimaadeen xaaska isku dhaceen oo odaygii markii dambe is- iska naqday marka stress ku dhacay wixii taasaan ka sameeyey ayadana baxmadow haye marka bacmadow baa dharka loogu guray miya ha baxmadow arrinta loogu diro aa loogu guro markaasaa leeyahay arin bara kale dhaqaaq
marka ninkii haybada lahaa ee mas-uulka ahaaba ma aha markuu qurbihii yimid a xoogaa lagu yaro maaha jeestay ninkii miya?
maaha ninkii sharafta la-aan oo ahaw muxuu haleey malaha xarasha ninkii loo waxaa arkay balaa xarasha loo hayay ninkii oo shucaaca ku furna arkay oo marka taasaa igu dhalay saaxiib inaan ka sameeyo wax ka yidhaahdo bacmadow markaas kadibna waa iska fadhiistaa xoogaa breegaan kale xoogaa muddaan ka maqnaa caadaha gobolada qaybihii xiisaha lahaa ee waraysiga fanaanka cabdi maaxi muuniye weli way inoo harsan yihiin waxaadna kaga bogan doontaan toddobaadyada soo socda haddii aan la idmo barnaamijkan cawayska washington guud ahaan barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta halkudhegeedu yahay shaxshax weeye ee uu qaado fanaanka muuniye intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo safaraan fogayno sagaal xudoola saal laygu sheege socod lama filaanba santay biragoyo dalabseen ma tegaye safaraan fogayno sadaal xudoola saal laygu sheege socod lama filaanba santay biragoyo dalabseen ma tegaye sinaba kuma ilaabayo shaxshax daadax jabsaaf iyo wacan soo dhoweyn ma helaye dadu shaxshax weeye samayo wanaagiyo farxad baa siyaado isu soo dhowaane sinaba kuma shaxshax daadaa